بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب cلمنا منه mا جهلنا وذkرنا منه mا نسينا وcشhرkii todobaad kitaabka سلم التوفيq إلى محaبة الlahi على التحقيq فصl hada fasil wey وmن qofka intaqضى uu buray wuduuhu wuduugiisu qofkuu buro oo waxyaalihii weysada burinaya mid ka mida waa ku dhacay weysadii baa ka budhay xadaث asqarana waa la dhahaa xaruma calayhi qofkaa dushiisa waxaa ka xaaraama asalaatu salaad noocay doonta noqoto faral iyo sunne iyo janaazo iyo midna lama imaan karo weliba waxaa salaada la mid sujuudu tilaawadii iyo sujuudu shukrigii iyo khudbadii jumcada iyo waa la mid ma weyse qabo salaad baa ka xaaraama wadawaafu dawaafkuna waa ka xaaraan guriga ilaahay u dawaafo dawaafku salaadun buu la mid yahay keliya hadalkaa la xalaaleeyey hadalkaa bannaan iyadoo la dawaafayo waa la hadli karaa wanaag waxaan ahayn waa inaan lagu hadlin wa xamlulmusxafi musxaf xambaaridiis baa ka xaaraan ah musxaf waxaa maanta looga jeedaa wuxuu qur-aan ku qoran yahay oo dhan loox hadduu yahay harag hadduu yahay warqad hadduu yahay waxa weeye wuxuu qur-aan ku qoran yahay oo dhan lama taaban karo qofkii ilaa ma weyse qabee musxafkii wakaas musxafka iyo alaab kale hadduu isla wato oo kitaabkii qur-aankaha boorsadan iyo halkan iyo wax kaloo ugu dhex jiraa afar arrimood baa ka imaanayso mar wuxuu u qasdayaa musxafka keliya qaadashadiis markaa ma bannaana ilaa ma weyse qabee marna wuxuu u qasdayaa alaabtan inuu wato alaabtaydimaa wataa dharkaygimaa wataa boorsadaydibaa wataabuu leey markaasna waa bannaanta kitaabkiina waa ugu dhex jiraa marna kitaabkii alaabtiibuu isla wataa ibnu xajarku wuxuu leeyahay ma bannaana khadiibku wuxuu leeyahay ma bannaana ramligu wuxuu leeyahay waa bannaanta marna waxa weeyaan midna uma qasdin alaa waxbuu iska wataa marka ibnu xajar ma ogola tuxfaha marka la joogo laakiin kutub kale oo ibnu xajarku wax ku leeyahay oo baafadlaha waa muqadamatlxadramiyada sharaxeeda iyo irshaadka sharaxiisa iyo cubaabka iyo wuxuu ku socday oo ku dareeray inay bannaan tahay waxamlulmusxafi baa ka xaaraana wamasuhu musxafka taabashadiisuna waa ka xaaraam qofkii ma weyse qaba kitaabka qur-aanka xurmo iyo sharaf oo leeyahay waa sidaa hadda inagu qofku dhahaya ma weyse qabo uu kitaabka iskaga ilaalinayo warqadihiisa dhinacyadiisa kitaabka qur-aanka daruura haddaysan imaan hadday daruura timaado kitaabka inuu meel najaasaha ku dhaco uga baqa ama kitaabka inuu dhumo uga baqa meel buu bidbidaya ama meel khatarow yaallaa dahaarana ma haysto ama waa ka caajize qof muslimo u dhiibo yihahdo war adigu kitaabkan meesha ka qaado weyse qabo uga tagana ma hayo isagoo aan weyse qabinba markaa qaadaya kitaabkaa ka darane waxaa kaloo xaaraana wamasuhu taabashadiisa buu yidhi ilaa lisabiyi ilmaha yar sabiga mooyaane sabi oo lidiraasati loogu fasaxay diraasada iyo wax ka barashada sabigu waa maxay sabi mumayisaa la rabaa ilmo wax kala garanaya kaas hataa hadduu xaafid yahay uusan weyse qabin adoo xaafid baa tahay lagu dhiibaya kitaaba dushaa ka taqaan akhri la dhihi maaye wuu qaadan karaa kitaabkiisa weyse lagu shardinmayo ilmo yara kayrulmumayis hadduu yahay ilmahan yaryaree aan waxba tamyiiza lahayn ee dugsiyada iyo qaarkood imaanayaan in loo dhiibo lama ogola waaye kaan laftiisa mumayiskaana isagoo aan weyse qabin waxaa loogu dhiibay waxa weeyaan diraasada haboo ka daraasaysaa ka qaataa waana tamyiisna waa leeyahay wa cala aljunubi qofka junubkaana waxaa ka xaaraana haadihi middan lasoo sheegay marka horta intaynaan taa dhaafin lidiraasatiba wuxuu ka qabtay lixaajati tacalumi fiih baahida ugu qabo awgeed inuu kitaabka wax ka barto wuxuu u qaadanayaa ka xamlihi lilmaktabi dugsiga u qaadanayaa ilmo yar in markas mar kasta la dhaho waa inaad dahaaro qabtidna waa arrin dhibaato ku ah ilaa ilmaha yar isma ilaalin kare haddow laakiin xataa isagoo mumayiza ilmahani ou kitaabka qaadaya likayri tacalumi barasho keyrkeed waxba kama barto kitaabka inanu qaadqaado rabaa taa looma ogola jooji baa layska dhaaf waxba kama bartid maxaa u qaadisa mana weyse qabtid wacala aljunubi qofka junubkaa dushiisa waxaa ka xaaraana haadihi midaan hadda lasoo sheego afartaa midda hadda lasoo sheegay waa maxay asalaatu wadawaafu waxamlu lmusxaf wamasuhu afar arrimood baa lasoo sheegay junubka afartuba waa ka xaaraan qof qubays lagu leeyahay waxaa loogu darayaa wa qiraa'atu lqur'aani qur-aan akhriskiisna waa ka xaaraan qof junuba oo qubays lagu leeyahay wa mukhu lmasjidi masaajidku nagaanshihiisna waa ka xaaraam qofka junubka masaajidkana ma fadhiisan karo kuma nagaan karo qur-aanna ma akhrin karo qur-aanka marka loo diiday waa inuu qira uga qasdayo hadduu dikri iyo wacdi iyo qisas iyo wa uga jeedo xirsi xir iyo waxaas taas markaas qirana uusan uga qasdayn xaaraan kama ah qiradu waa inay tahay marka loo diiday qiro iska sunna ah hadday qiro waajiba tahay isagoo junub oo akhrinaya maalan qofkii be biyana waaye booraysna waaye faatixada markuu salaada ku tukanayo ma sunna waa waajib sunno maaha waa waajib waa akhrinaya isagoo qubays lagu leeyahy qalbiga hadduu wax ka akhrinayo ka dareerinayo qur-aanka dhima leh marka qur-aan baa la yihi towraad iyo iyagu dhima leh wixii la naskhay waa la akhrin karaa axaadiida qusigaayo marka qiraa'at lqur'aan wa mukthu lmasjid iyo masaajidka lagu nagaado nebigaa yidhi calayh salatu asalaam masaajidka u banayn maayo xaa-ido gabara iyo ni qof junuba subxaan allahi qadar la dhihi karo dumaaniino la eg kuma dhex nagaan karaan kumana dhex war meereysan karaan kuma dhex warwareegi karaan waaya hadduuse iska dhex marayo halka inta ka soo galay xagga kale ka baxayo dhib ma leh wacala alxaa'idina waxaa ka xaaraama gabadha xaa'idaba iyo wanufasaa'i midda umusha ah oo dhiigi nifaasku ku jiro haadihi middan lasoo sheegoo dambe haadihidii hore afar bay ku dhacaysa haadihi lixdan dambe oo hadda lasoo sheegay soo laba looguma darin afartii junubka maxaa lagu daray qiraa'at alqur'aan iyo almukthu fi lmasjid soo laguma darin afartii hore lix haddana xaa'idada iyo nufasada lixdan dambaa ka xaaraan ah iyo ugu dar wa soomu soom qabla linqidaaci dhiigga intuusan go-in ka hor intaan dhiiggu go-in ka hor soon looma ogola waxaa kaloo ka xaaraan loogu daraya wa tamkiinu zawj zawjka makanintiisa inay u ogolaato min alistimtaaci istimtaac bimaa beyna suratiha xudunteeda iyo wa rugbatihaa looyaheeda inta udhaxaysa taasna waa loogu darayaa qabla lqusli mayrasho ka hor lama ogola waaya dhiiggu hadduu go-o iyadoo aan weli qubeysan way soomi ka dhah waaya iyadoo aan weli qubeysan waa soomi ka dhah dhiiggiisa waa go-a taasina wata intaas baa iyadiina loogu daray oo loo diiday faslun haadaa faasilun weeye wa min shuruudi salaati salaada shuruudeeday ka mid ahaato waxaa ka mid ah wa min shuruudi salaati bay ka mid ahaato adahaaratu dahaaro qab daahir laga yahay can inajaasati najaaso badani jirka dhexdiisa wahawi marada walmakaani makaanka iyo walmaxmuuli lahu qofka shayga loo xambaarsan yaho wato waaye lahu lilmusali wey qofka musaliga wuxuu xambaarsan yahay najaasadu hadday la siman tahay ama qaabilsan yahay dhimale laakiin hadduu isagoo xambaarsan yahay lama ogola marka najaasaha la iska ilaalinaya shay kastoo qurunahoo salaadu inay asaxda diidaya baa najaaso la dhahaan ruqsana loo haysan ayb najaasooyinku waa badan yihiin ilaa labaatan najaasaa la gaarsiiya jirka marka qofku waa inuu daahir yahay xataa sanka iyo waxaa la yidhi afka gudihiisa iyo indhaha iyo waa inay daahir u yihiin wixii haddii najaasa ku taalla waa laga dahiraya wa thawbi maradu waa maxay maradu xiran yahay iyo midda kor uu xambaarsan yahaba xataa haddaysan la dhaqdhaqaaqayn waa inay daahirta duu marku xambaarsan yahay walmakaani makaankiina waa sidoo kale makaanka uu ku cibaadaysanay ku tukanayo intuu salaada ku jiro waalmaxmuuli lah kan loo xambaarsan yahay musallig fain laaqaa hadduu la kulmo hu badanulmusalli kii tukanayay jirkiisa hadduu la kulmo an najasu najaasa najasun dhe najaasa hadday la kulanto aan la cafin aw laaqaa qofkii tukanayay jirkiisii wuxuu la kulmay waaye aw laaqaa najaskii wuxuu la kulmay hiyaabahu dharkiisa aw maxmuulaha ma wuxuu xambaarsanaa badala salaatu salaadiisa waa buraysaa ilaa an yulqiyahu inuu tuuro mooye xaalan isla markaa inuu tuuro mooyaane tuurid najaasadu soo gaadhay inuu isla markiiba tuuro mooyaane qofka salaad buu ku jiraa najaasaha meeshii timid aan la cafin jirkiisii ama dharkiisi isla markiiba waa inuu tuuro hadousan tuurin waa ka buraysaa markuu tuuraya waa inuusan qaadin oo isagu xambaarin najaasada badala salaatu ilaa an yulqiya inuu tuura mooyaane xaalan fil xaali isla markiiba aw yakuuna inuu najaasa ku ahaado mooyaane macfuwan canhu mid xaggiisa la iska cafiyey ka dami jurxihi dhaawiciisa dhiiggiisa oo kale wey qofka haddii isaga dhaawac ku yaallo dhiiggiisa iyo dhaye magaranaysaa dhere waxyaalaha magaranaysaa dhacaankiisa malaxdiisa waxaasoo dhan waa cafisa kutaantii iyo injirtii iyo waxaasoo dhan dhiigooda iyo kaadidooda iyo daqsiga wxa maarata kaadidiisa iyo waxaasoo dhan cafis way marka la cafinayo shuruud saddexaad jidho waa inuusan ajnabi ku darman booskiisina waa inuusan dhaafin markuu soo baxayo meeshuu soo maray isaguna waa inuusan iska keenin wayajibu waxaa waajiba isaalatu najasi najaaso suulinteed taasoo lam yucfa canhu aan la cafinin najaasadii aan la cafin in la zuuliya waa waajib maxaa lagu zuulinayaa biisaalati alcayni caynta zuulinteeda cayniye hadday tahay waa in caynta la zuuliyo xataa zuulinta haddii looga maarmi waayo ba yidhi calaa naxwi saabuunin saabuun iyo wax la mid ah baa laga maarmi waaye waa khasab in la isticmaalo marka saabuuntii waa in la isticmaalo biisaalati cayni baa lagu zuulin caynta oo min dacmin dhadhana wa lownin midaba wa riixin ur ah bilmaayi baana lagu zuulinaya maagii almudaahiri wax dahirayay waalxukmiyatu najaasada xukmiyada waa midda meeshu inay soo gaadhay la ogyahay laakiin aan muuqanayn dhadhan iyo midab iyo ur midna ma leh iyaduna tusaalu waa la zuulinayaa bijaryil maayi biyo dareerintood caleyhaa dusheeda biyaa lagu dul dareerinaya waay xukmiya waxaa loogu magacaaba dee maxalkaa najaaso ku xukunay iyadoo aan lahayn dhadhan iyo midab iyo urtoonna waalkalbiyatu najaasada kalbiyada ah eyga loo nisbay najaasada muqlada ahayd wey ayad doofaar oo isku mid iyo wixii iska dhalaan iyo wixii cid kale iska dhalaanba biqaslihaa baa lagu daahirinayaa dhaqideeda sabcan toddoba ixdaahuna mid ka mida mamsuujatun lagu dheehay ama lagu qooshay bituraabi ciid adahuuri wax sii dahiraya ayad wafaar hadday tahay toddoba jeeraa la dhaqayaa mid ka midana ciidaa lagu daraya taasina wata ayb meesha inta ciidda la saaro ha la dhaqo ama ciiddii biyaha marka hore ha laysku soo qaso walmusiilatu midda zuulisay lilcayni caynta toddoba jeer soo meesha lama dhaqayin dhaqidda horoo cayntii meesha ka muuqatay lagu suuliyey wa in tacadadad haba tiroodo intaasoo jeer ha la dhaqo ha la dhaqo cayntii lala tacaalayo yaa waaxidatun waa iska hal mid ilaa caynta inta la dhaqayo cayntu ilaa ay biyaha dhaqidda caynta lagu zuuliyo o dhan kow baa laga tirinayaa cayntii haddii lagu shubay weli jidho mar labaad la dhaqay mar saddexaad la dhaqay mar afraad la dhaqay afar iyo saddex iyo laba noqon mayaane kow baa intaasoo dhan laga tirinaya zuulinta hore dhaqidda ah kow baa laga tirinayaa waay taas halkaasaa la marshi ilmaha yar kaadadiisa aan laba sano gaarin nafaqo wax aan u cunin caana waxaan ahayn mukhafafo wey nijaasadaas xukunkeedaa la fududeeyey biyaa lagu rusheynaya wayushradu waxaa la shardiyaa wuruudulmaa-i biyaha arooridooda biyuhu inay ku dul arooraan in kaana hadduu yahay qaliilan maagu biyo yar hadduu yahay biyo yar baa waxaa rabtaa inaa maro ku dhaqtid cimaamad iyo shay biyaha waa inay iyagu arooraan ma marada ma biyaha inta baaf ku shubtay baa marada ku ridaysaa mada biyaha kor looga keenaya waa masale muhiima dii kale waxba daahirkuu noqon maya hadii wuxuu najaaso ahay marka wuruudulmaa biyaha aroorkooda in kaana qaliila taasaa laga maarmaan biyo yar baa mara najaasaa lagu riday biyo yaraana najaasoobe maradiina ma dhaqmin biyaha badan waa lagu dhex ridi karaa dhima leh hal jeer markii la dhaqay haddii xukmiye ay ahayd najaasada ama cayniyay ahayd tilmaamihii iyo sifaadkeedii oo dhan waa la dhameeyey halkaasaa looga harayaa saabuun baa la isticmaalay midabkii iyo dhadhankii iyo urtii iyo dhab baa loo dhaqay markaasaa waana suuli weyd halkaasuu ka qabtay iyadana xukunkeeda midabkii hadduu joogo ama urtii joogto meeshu waa daahir midabkii hadduu joogo ama urtii labadiiba waa joogaan ama dhadhankii baaba jooga keligii isagoo ah meeshu daahir maaha in kaana qaliilan buu yiri faslun haadaa faasilun weeye wa min shuruudi salaati salaada shuruudeeday ka mid ahaatay istiqbaalu lqiblati qiblada qaabilideeda shuruudda salaadda maxaa ka mid ah cayn lqibla in la qaabilo cinda shaaficiyati waan jiha lagu kaaftoomin waaya wadukuululwaqti baa shardiya salaadda inay asaxdo waqtigeedu waa inuu soo galay walislaamu islaamnimona waa shardi watamyiizu wax kala soocidna waa shardi walcilmu ku cilmi lahaanshaha shardiya bifardiyatihaa salaada faralnimadeeda waa inuu qofkaani ku cilmi leeyahay ayb walaa yactaqida waa inuusan caqiidayn ruknan fardan farad oo min furuudiha salaada faralyaalkeeda ka mid a sunnatan sunna waa inuusan moodin faral faralyaal ka mid a rukuucdu sunno u qabaa ma ansaxayso saasaa lagu wadaya wuxuu yidhi hadduu ogyahay salaada faralyaal iyo sunnayaal in iska ay ka kooban tahay laakiin uusan kala garanayn kala tirin karin caami hadduu yahay waa u asaxaysaa caalim hadduu yahayna ibnu xajar wuxuu leey waa asaxaysaa ramliguna wuxuu leey asax mayso caalim yaa la dhahaa man ishtaqala bidalabilcilmi cilmiga raadintiisa qofka ku shuqloomay zamanan waqti taqtadii lcaada caadadaas ay go-ayso wasatru baa shardi ah astur bimaa shay yasturu asturaya lownaalbasharati maqaarkiisa midabkiisa waa madow yahay waa cad yahay waa cas yahay waa inaan la dhahay marada waa inay qarinayso midabka qofka dantoosh lagu ifin waaya taasna halkaasaa la dhig ninka dhan jirkiisa dumarku ma fiirin karaan ajanabiga ah wasatru bimaa yasuru lowna albashara maqaarka midabkiisa lijamiici badani lxurati midda xorada jirkeeda dhammaantii baa lagu asturaya ila lwajha wejiga iyo walkafayni labada calacalood mooyaane wejiga iyo labada calacalood waxaan ahayn waay wuxuu yidhi shayga laysku asturayo qofkan xiranaya waa inuu shamlinayo la eg yahay hadduu dhaho teendhadaana gala ama qolkaana gala isagoo qaawan waa tukanayaa iyagaa asturi ah ma ansaxayso ama mugdu isaa wxu yidhi cidi ima jeedo maya waa inuu qofku shayga xiran yahay midabkana waa inuu qarinayo qofka midabkiisa labo waaye an yakuuna lahu jirmun falaa yakfi aharu sibqin laa jurma lah ila alwajha iyo walkafayn mooyaane gabadha xortaa hadday keligeed tahay ama dumar la joogto ama rag maxrama xuduntii loo yahay inta udhaxaysa cawra maaha dumar faasiqaad iyo dumar gaale haddii la joogto markay shaqaynayso wixii aan muuqdeen waa inay qariso salaad haddii ku jira gabadha xorada jirkeeda o dhan waa cawra wejiga iyo labada kafu mooyaane rag ajanabi hadday meesha joogaan maca wejiga iyo waa la qarinayaa kafeenkii sida muctamadka ah waay wuxuu yidhi waa satru maa bayna asurati wاlrukbati xudunta iyo lowyaha waxay u dhexeeya qarintooda shardiya lidakari kii laba ninkii wey intaasoo qarinaya wاlamati taasoo lidakari u ahaatay iyo wاlamati adoonti min kuli lja- taasoo min kuli ljawaanib ah dhinacyadoo dhan waa inuu marada iskaga asturo laa min alasfali hoos la- hoos laakiin inuu cawrada ka asturo shardi maaha aduu dabaq sare saaran yahay qofka hoos jooga u muuqan lahayd waxba la dhihi mayo hoos qari ama surwaal gasho la dhihi mayo laakiin marka kale dhinacyada iyo xaggan kore shaatigaan oo kale badhamada waa inuu xiran yihiin funaanadu waa inay qoor ku dhegan oo kale leedahay hadii kale waa inuu maro dhexda ku dhigto hadduu markuu rukuuco ama sujuudo halkan ee luqunta iyo ay ka muuqanayaan kuleetiga qofka xuduntiisii iyo boggiisii iyo waxaas kan hoosan aysan kor ugu qaadnayn ee tanna uusan iska xanibin xawama jiraan wey waa u dhammaatay waaya ayib laa min alasfali xagga hoose samada salaad haddii lagu jiray haddaan lagu jirinba hoos inuu ka asuro shardi maaha والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب